tanna fiyaawaan inaba dhugunsidayaal meel kastoo isin roogdaansi kasta oo nin dhugunsidaasaan jamaafayla markala ha ka dhowaada qiibtiisiyedeed ee barnaamijkii un onkamaga darni adiinama orshiidi kaasoo jimaakista kedkun haadow ninku baratan inuuna hawada hasiin marsiina dhugunsidayaal jimaaduu maybaa horanka dareeraanee ku sheekoyowka murtida maskantiis ha ku bahaasa lanka edkilunkuhey laxan yeyliliyaabi hal abuurnimadiisna maylunku ogayna injarda ee al abwaan laxamiiste alfanaan maxamuud xaaji maxamed tarash yayaa yaa abwaan tarash walaagaas ya kaban shanqaraaw e oo ariir foolaad andhaladii dhowow kaasoo ku jabaaniyowka kabanka filaanjii fanka kala jara abwaan tarash meel unku fadheedeen adiina ma oshiidi heeso urbiyowka e oloolo oogaas habriiryaw ee jeellanhaay ee ariitii usu jeelaada amaana fadaw ee abwaanka qaadi mayba ku mid ahaa heesta le'eraw magaaje fooskii bilaameed taasoo ku mid eh heesoo abwaanka eed anka amaani bilaanta abwaanka weli adiita ammaantiye geersiyeey madi ada dhagansata meel adiiba ka galaasa kooy inseew abwaanka si adahaan aragda ariiti usu intun ammaan eh ka dhoobi waana ka haboogi heesta weli abwaanka ka bilaawey dhibaatada fariidnimaada ii fudeedka dhibshee ii fariidnimaada ariite ammaantiye haanjiido korto ee helshee i qaraabadiye taasoo wallaka doorsadaw aan lahayna weli beedka hore e heesta fooskii bilaameed abwaanka keliyaa fariid ii dhibsheey fudaad ii dhibsheey fariid ii ammaantiis faali ii warshee fudaed ii dhibsheey farayd ii ammaantiis fidiska maansadaa ay iila feedagnee fargaashee halaab ay iila feedagnee fargaashee halaaba madi abwaanka intaas ammaanta ariitahan kuweela gogoldhigiya maybaa ungudubeey tilmaantiye ariiti lagoona ete eye dhiirshe kamoodi ee usujeelshe abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash anka faruurumi adiina ma ushiige beedka lamaad abwaanka weli kuku hadalay habka ariita indareeraasi ii suuradda ilaahay indhaliisii ee usu aan ka abuurtay jeelka taasoo usa abwaanka ka tilmaamay sida hogolqubati haan suurad korshe ka feerti macnaha heestaba wali amaanti hawadoobo wali miitaal haanqaadee amaante ariiti meel yeela deerti daraadiye ini suuradi ilaahay ariiti siibo yeela too eto hogol haguunti hiraab dhulka hareedi werti waana feerti sidaas suurad ineen ku qubatay waana elintiya ka feetay lan hadeeri corona dhabanka yeelata ariiti sidiya eta arlaada bulanka aragaan dhagaad faylahaantaad fafaysad dareerka farsamaanta uu mistawa deel io faruure aritufoodke falxadnimi fehmi koob suurud korjee ka feerti wiji furanaa falaanshe ka dhaafti fardowsadiya ibidkifaali aritufoodke falxadnimi fehmi kood suurad korjee ka feerti wiji furanaa falaansha ka dhaafti fardowsadeeyaay ibidkifaali
dhegenside tan wali koobiyaase bushigii adag dhabti ee haayay ini fanaaniinta araadayo an elifu korna heesoo jeelka madi ada waljeelaata kulubahalahayti maansida afkii aayow oo ada ka ammaano korta ariita jeelka ada anqabta si haanka jiidita ariita ada koy shukaansoy ada leta ama koy dowhi ada leta abwaankase alifey adi inin dhug weeldhana dheeg heeska fooskii bilaameed walaa eray miidaanle ee jeel miiriyaaw ee abwaanka qalbijey helladaaw ee afjey ku bahaw abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash ee ammaan bilaameed walban dhiminayne ee edshay dareenka lahay kiinka qaadaw may kiinka yaale ilow adiina ma oshiidi fardowsadiya hebidka faaliye fidhiba hore lahayti fayniskii adduunkaay firkii owliyaade fadli ilaahayaa foolka bilhaan unuuraa fardowsadiyaa hebidka faaliye fidhi boqorlaheyti faanuuskii adduunkaay firkii owliyaadey fadli ilaahayaa foolka bilhaan unuurawaa fardowsaay iwaali foolka bilhaan unuurawaa fardowsaay iwaali dhagaaq faylahaantaa fafaysad dareerka farsamaantaa uumistaawa jelii faruurmey ammaan maaha mis walakiin dhimin hoobasaas ete heeska reedkiinka nagoy fooskii bilaameed furaagii noololay firdowsaa ii nagoy fooskii bilaameed furaagii noololay firdowsaa ii nagoy fidiska maansada fidiska maansada ay iilifeedine farqaashay halaabo dhagaag faylahaanta fafaysa dareerka farsamaanta uu mistawa jeel ii faruure dhagaag faylahaanta fafaysa dareerka farsamaanta uu mistawa jeel ii faruure fay lahaanta fafayso dareerka farsamaanta ubistawa jeel ii faruure aritufoodke falxadnimii fehmii kood suurad kordhee ka feerti wiji furnaa filaanshe ka dhaafti fardowsadiya ibidka faali aritufoodkee falxadnimii fehmii kood suurad kordhee ka feerti wiji furnaa filaansha ka dhaafti fardowsadeeyaay ibadki faali aritufoodkee falxadnimii kood suurad kordhee ka feerti wiji furnaa filaanshe ka dhaafti fardowsadii yaaray ibadki faali
shabakada warbaahinta warsa
fehma dara hoogabi horle kafaysdee fiirminee baan ahayn dilkoo kistoo kafeedi lankii farxad indeesho fehma darahoogabu horle kafaysdee fooskii bilaameed furaagii nololay fardowsaay inago fooskii bilaameed furaagii nololay fardowsaay inago fooskii bilaameed furaagii nololay fardowsaay inago fooskii bilaameed furaagii nololay fardowsaay inago foolka bilxan unuuraaw fardowsacay iwoole dhagaag fay lahaanta fafaysad dareerka farsamaanta uubistawa jeel i farhuure dhagaag fay lahaanta fafaysa dareerka farsamaanta uumistawa jeel i farhuure ariitufoodke falxadnimi fehmi kood suurud kor ee ka feerti weji furanaa falaanshe kadhaafti fardowsadiyaay ibadki faali ariitufoodkee falxadnimi fehmi kood suurud kor ee ka feerti weji furanaa falaanshe ka dhaafti fardowsadiya ibadki faali fooskii bilaami furaagii dhoololay fardowsaa inago fooskii bilaami furaagii dhoololay fardowsaa inago
ammaan etta i me'e dhatiya murumiyaalo dareenkii i dhadhamiskii qalbigu ku kooyay ee ada kiijiidaay in ada dhugaas adakanka dhugunsate yakoo maqon ilow adiinma oshiidi kogorodee haan haadow ammaan maka aalaasa ilaan afkaaba maka ala qabtay wali ka aalaase marka ada gebar adafadaasa ereyida afmaaymaayka adaka dawhiida ini kiinku qaadadaanabo ini ada jeele marka ad afkii aayow erayi murtile o sugaan e maanse hebed haku bati eta abwaan alifi etdhiika qaadi ini ete ada koy ereyidun gabartunka dawhiisoybo ini afmaaymaylaka ero koroba ada qalbigaaba anka jarna maana ka ala qabta wali ka aalase war abiitiba ka diidas goroday wali fadaase ini ada erta wanaagii iyo quruhdaahiboy kugu jeclaadee afkii ii uurkaa ku tabaayo socod wanaagay saadirkii ku uumaa fadhi buurun kuu yeelay waxaa tahay waxaa tahay gabarh socodka laafyaha rabbi uu ku galadiyo quruh weyn ku dhammaato jeceylkaagaa iwaali iyo ereyo kale adiga iyo gabadha aad haasaawinaysaba si yar aad u fahmi kartaan macnaha dareenka dhadhanka leh ee ka imaan kara taasna weli sheeneey tiida oo aan englijeeda heeska abwaanka kiya kiin elifay lahanka saaray muusikada ni usuleyta mudaw kabanjay shanqaraawbu dhagaaga jiidaw ini gabarlaka amaanaw i ini kala madhaliintoobo adiiba inin dheg reebna hooba ada si dhow indhugunsadu fadhi walmantaaw sirahayna ada oo garmaadyaasa ini ariidh isdoogorodaasaan lahjid ada ongorodaana iska amariido oo ada erta xindhexaygu waxay doonayaan aragtidaa weeye hamiinkii ma jiifsado hiraabtii ma barii galo adilay dhinigay joogtaa yee oo likii aalaw wal ada garmaadyaas oo ada aan rabgabuwaaba ku jiisaase ilow inintaas jarta adiina ma oshiidi dhibkisa weli ku kooyay ada waana ogaaw adikii dhammaadee lankasta walaashayaa waan ku weeldhadee weli lataa lahajad tan anka faylo oo asal an eh afka soomaal oo tan may erti oo qalagda-an ingilijeeda ee mahaatriga ee qalagda eh asal ma eh ee farac ley ilan shay kasta weli layaa asal i farac afmaymayga asalu mahaatirigina farac ley maytaas daliil an ahaa walyar hooba fiirina dhikaale erayada may erti wali laha kumin guuriyey asal shooba afmaymaay hooba ada shaka qabta oo ka kashaka biyey ada ma oshidii dhigdalay iin reeb waliyar erayaalkun ada oo id anka fiirsadaas sida ana an eraw miitaal fiiri marki shayga una tilmaamaana hor an dareer yaa una eraana mahaatirigina wali erey horay asalka i faracga erayna markii laku fiiriya horgalka laku gorodee horay may ertiyo hor mahaatiriyo waayahay horaadka ya eraana uno yoona ma eraayan horaado horaad walkabilay bes fiiriyaa horaado da'dii way lama jibaari hal o'na walka dari shayga asalka ee surumee shayga asalkan hayneenna oo faracga eh lara an baahanye markista oo eh ini lahakumin guuriyi meele si asal yaylan ogaaneena waa laka cadafo culamaado naxwoolayta walbadan ku gorodaayan ab soomaaliya taasa naxwo ingley horaad yahay khabiiri in fadheeti horaado layla eray qaamuuska soomaaliga lakiinka dari ilow adiina ma oshiidi una hiraab markii waa ka baryo hoole la foofiyey wali eraane bariise bariise ya eraane yoona wali eraana barqa ama xoolo markii hiraab la foofiyey wali la eray dharaaradeen macnaha geedoo hoosgaladeenna fafadheedeen iriiri dawrkiina maydeedna hergelkiya laka dhowye dharaaradeen yo mayka eraaya dharaar baa la joogaa oynamanaa dharaar buu markun dharaar dharaaradeen yallaa kumin guuriyey waa barqo iyo ereen bariise layo fiiriba erayga bariise la eraw waliba la suubiyey lanshoo wali inkuweeraayana magadhow markiya ete bariise bariise ya wali laka daray asalkii erayga may haayay bariise may limbiyey bariise sa'da ya laka dari xarafka e may asalkii laka daray e sidaasna may eri ka nagati oo may eri markii aan galaa may erti oo maxaa tiri lakuweeri ka nagatay bariise ya leeray e'di laylagaadi bis waynin guurii ilow adiina ma ushiidi hor anka dareero miitaalka tan ooga ka dheeraday hiraab maayo af maayo may erti wali eraase aroor aroor aroor maylongorode arooriyo arooriyo ya eraayan madi lanshoo magaashay nagada oo lan may erti e limbii lifadaw magaagaas may erti wali kuweelaayana hiraabe anfiirsoy ad hiraabe hatana hal xaraf ya ya'dii yanki siyaadiyaayan oo eh e hatana fiiri e bes layla ka dare asalkii yaado wali ka dareena e dadka degaan beledka hargeyso may eraayana maalinti iidda ee markii la roogo maanta waa ciid markii lanshoo magaagaas ambiyaayaanna wali eraayana iidle markuu adiina ma oshiidi markii anaka lahaa may lanjoona iidlen ereen markiya iidda etaana ciid an erwayna afmaymayna wali lakeerey iid taas wali ka ogaadase iidi ya wali lakuwaalay a yalla sheeni yalla horgal lahan kuwaali iidle ya qaadadeen ogolyin iid la i e yalla ka dari horno mali lahan ku seey ciid la'dii eed yalla ku tabi magi markiya naga toona an eraana iidle wali ka jareemeylaas wal unung ogayna ilow adiina ma oshiidi ulmaado luuqadoo walkubarati iyo asalka deegaanada la deganyi dadkii inka horeeyi oo degaayi juquraafi ahaan markiyoo fadaayaan ini ogaadaan wali rahaayana beledkaas magaashay kaasoo lika ogaadaaw dadkii degaayi mayweeli magaaga wali inteegiya asalka meeli yeeda eh dadkii ka noolaada jari mihaal haanhaanqaadanooy haatana goosinko maga beled ee e kiyaalaan goboleed dalka afgooy fiirsay ada afgooy ha ku bilaaway marku deegaanadun ay leh markii laka era meelkala weydoo beledka magaajay fiiribo asalhaan dadki meeli degaay maya kaadaraayana mise maxaa tidhi afgooy afmidoow buulo haawaay eelwaaq caabud waaq kismaayo eelwaaq meelkiyaal adiina gorodaasha gobolka gaduwaay caabud waaqna isgalka galmudug iyo puntlandu kismaayona jubbooyinkun dhammaad yow baddu ankanagadooy markun unawayidhaane af gooyna gooyoowayo dhal yeedhaan wuu jaray af jare yo era fadeen hooba maxaa tidhi asal eeyi af midow hooba etaanayo af madow yo era fadeen macda i ratay a yarraa sii fadeen af madow yo era fadeen af midow lama xaraf shalshugumaasoo dhatiyo isbaara ka jarta waay af midow eel una waabagordaane kiibiyo ka jareen maaha waaq ay eree hoogunka eree ama dadka deegaanada koonfur galbeed yo eraayan waaq waaqna rabbu eel waaq eelkii ilaahay maanaha biyoogi eelkaasa eelkii waaqi walheli ilaahaya biyi waay eel eelu waaqina rabbu waay ilaahay rabbi subxaanka iyo eebe intaba ilaahay magacyaalgii waay eel waaq waa una marku miisaal fiiri waaqa roogiyo eraana una marki una dhib i walba dareegna haye waaqa roogiyo eraana laakiin waaqa lahjad ahaan dadka deegaanadu koonfur galbeedaan gaar ete caabudna rabbigii la caabudaay maa caabud waaq waaqna markuu hoggina asalkii soomaalidii dagaasha afmaa ini ka hadalaayeen daliilka minbahan yidhi kis iyo maanye marka layska dara fiiri kis un walyar iyo in yar xoogaa ya eraayan laakiin unuma eraana kis walyar walyar kistiyu maayina ti una aragaani waaye markuu maayina una badallankase markuu kis maayo badii yaraaytiyo intaas oo dhan wali aan haangmareey doogaas aan haanka ararsaday sida dadkunku dhug doranyiin ereyada tiidiyo ee murtida ka jarta ee gobayaalka iyo heesoo dhatiyo ka jaraan isticmaalka i siidhin gadii i geeka meeluuna hoogna adiina ma oshiidi silsiladii abwaan maxamuud xaaji tarash unahaka jarnina dhiibtay siyeedaad oo naqatay dhiibtay afaraad ee silsilada madhamaatada ee maxamuud xaaji maxamed tarash unaku ku hadalaani jimaadun intaha ka gabagabeeyaan hooba ilaahay erooba intii toddobaadka dambe unu barnaamijkan lato ee adiina ma oshiidi unaku kulmi doonno ملبسينكو كتبعي سداس إيو نبدان إبري قلفيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته